habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo talaada bisha sebtembarna waa toddoba-iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o e soomaaliya daadkan idaacaddu caawana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo caawa waxaa ka mid a dood kulul oo xalay dhex martay musharaxiinta hillary clinton iyo donald trump taa oo ka dhacday magaalada new york She's telling us how to fight ISIS. Just go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website.
Well, at least I have a plan to fight achieving ISIS.
codadkii donald trump iyo hillary clinton oo ka doodayo qodob ku saabsanaa qorshaha ay kula dagaalgelayaan ururka isis goodhow ayaadna maqli doontaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dembiyo lagu helay xubin ka tirsanaa ururada xagjirka ah
falanqayn ku saabsan dib u dhaca doorashada soomaaliya iyo qodobo kalena waan idiin heynaynaa hase yeeshee ku soo dhowaada marka ugu horraysa warkii dunida
dowladda britain ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay dibudhaca ku yimid doorashada soomaaliya islamarkaasina ay beesha caalamku doonayso inay ogaato sababaha dibudhaca keenay hadalkan ayaa waxaa warbaahinta magaalada new york uga sheegay ku-xigeenka wakiilka joogtada ee britain u fadhiya qaramada midoobey ambasador peter wilson mr wilson waxa uu sheegay in beesha caalamku ay garowsan tahay in dhabaha soomaaliya ay uga baxayso colaadda ee xasiloonida ku hogaaminaya ay tahay mid dheer waxa uu intaasi ku daray in soomaaliya ay horumar samaysay marka la barbar dhigo maanta sidii ahayd sannadihii waxa uu sidoo kale sheegay sababta doorashada dib u dhigtay ay tahay dhibaato aan horey loo filaynin laakiin beesha caalamku ay doonayso inay fahamto peter ayaa intaasi ku daray in dhinacyadu daneeya arrimaha soomaaliya iyo qaramada midoobey ay wadatashiyo ka yeelanayaan arrimahan iyadoo dowladda britain ay hindise ku aadan jawaabta laga bixinayo u gudbinayso golaha guud ee qaramada midoobey
ciidamada suuriya ayaa waxa ay ka qabsadeen xooga falaagada xaafad ku taalla waqooyiga magaalada alebo warkaas uu laga soo xigtay telefishinka dalkaasi iyo koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka siriya ee saldhiggeedu yahay britain ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ciidamada siriya ay gacanta ku dhigeen xaafadda la yidhaahdo farafra ay ciidamada la dagaalgaleen xooga fallaagada isla goobtaasi sarkaal ka tirsan garab ka mid ah garabyada fallaagada oo saldhig ku leh alebo ayaa waxa uu sheegay in duuradaha dagaalka ee ruushiya iyo kuwa suuriya ay duqeeyeen goobo badan oo gudaha iyo agaarka magaalada ah qabshada xaafadda farafra ayaa waxay daba socotaa hareereyn ciidamada dowladda suuriya ay hore ugu sameeyeen toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafado ku yaala bariga oo ay falaagadu haystaan in ka badan sagaashan boqolkiiba dadka dunida ayaa waxaa saameyn ku yeesha hawo wasaqaysan taasoo hogaamisa dhibaatooyin caafimaad oo tiro badan sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday ururka caafimaadka adduunka ee w h o warbixinta cusub ee w h o ayaa lagu sheegay in inta badan dhibaatada ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn hase yeeshee waxaa wax lala yaabo noqotay in hawada wasaqaysan ay sidoo kale aad uga xun tahay magaalooyinka yaryar maria niera oo ah agaasimaha waxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka w h o ayaa sheegtay in arikaasi ay tahay mid dadkooidil walaac gelinayso iyadoo intaasi ku dartay in xaalad caafimaad dadweyne oo deg deg ah iyo ficilo deg deg ah oon wax laga qabanayo ay tahay mid si deg deg ah loo baahan yahay in wax looga qabto warbixinta w h o ayaa lagu sheegay in labayo sagaashan boqolkiiba dadka ay qaataan hawo wasaqaysan taasoo sanad kasta hogaamin karta dhimashada lix milyan oo qof xogtan ayaa waxaa laga soo ururiyey in ka badan soddon kun oo magaalo oo dunida ku kala yaala
heshiiskii nabadeed ee dhex maray dowladda colombiya iyo mucaaradka muddada dheer ay iska soo horjeedeen ayaa qalinka lagu duugay colaadda muddada dheer u dhexaysay dowladda iyo mucaaradka colombiya ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu wakhtiga dheereyd ee abad soo marta taariikhda dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo ay ka soo gaartay intii jabhaduhu ay dhaqdhaaqyadaasi ay ka wadeen gobolkaasi colaadahaasi ayaa waxa ay ka soo unkameen loolan dhinaca fikirka oo u dhexeeyay nidaamkii shuuciga ahaa ee taageeradu ka heystay cuba iyo rushia iyo dhinaca kaleto ahayd aragtida dimuqraadiyadoonka ee waddamada reer galbeedku ay markaasi hormuud u yihiin
halka aad warkaa ka dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosadi kaga imaanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goordhow suxufi ka tirsanaa idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho lagu toogtay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir faahfaahinta dilkan ayaa ismaaciil xuseen farjar waxa uu ka waraystay agaasimaha idaacadda shabeelle abuukar sheekh maxamuud waa sax ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waa sax wiil waryaahoo nala shaqaynaya ayaa la dilay waxaana lagu magacaabaa cabdicasiis cali xaaji marka kooxaha hubaysan ayaa ku dilay tawfiiq xaafadda tawfiiq degmada yaasib xaafadda tawfiiq agaarka jiro garab ayaa lagu dilay marka waxaa la ii sheegay in ragga dilana ay saarnaayeen mootada mootadan dhudhuble leedaha ama bajaaj sidaa utaqaanid marka bistoolo bistoolada ay ku hubaysnaayeen marka xabadihii qaarka hore ay qaarka kore ay ugu dhufteen sida la ii sheegay marka wax nafna laguma qaadin oo meesha ayuu ku ruux baxba marka yaa dilay wallahi kooxda hubaysanaa dilay kolley magaaladu waa si kooxda hubaysan waa waxaa dilay sheeg sida la ii sheegay ani laba wiil laba wiil oo dhalinyaro iska yar oo bistoolada ku hubaysnaa ayaa dilay marka cid gaaro hadda sheegatay ilaa hadda ma hayno laakiin inuu dhintay aan xaqiijinaynaa kaliya marka en bal isaga da'diisa iyo hadaad sifo naga siisid en wariyahan idiin shaqaynayay wallahi da'diisu waa laata sagaal jir ilaa soddon jir intaas ooyu ahaa nin aad u fiican uu ahaa nin hadda ii sheeg dadku dhibaan ama mashquuliye muusan ahayn nin afkiisa laga nabadgala u ahaa markii shaqaalaha isku yimaadiin nin dadka isku maslaxeeyo markii shaqaala waa taqaana markii isqasan nin dadka isku maslaxeeyo u ahaa shirka shaqaalaha oo kale nin ka duceeyo ahaa oo shaqaalaha amni iyo caafimaad iyo wax walba ugu duceeya marka nin aad u wanaagsan u ahaa marka dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tegey samar imaan laha ka siiyo saxaafaddana samar imaan laha ka siiyo annaka maamul ahaanna waa ka xunnahay waana ka kacsiinaynaa geeridii naxdinta laheed ee ku timid cabdicasiis cali xaaji waan gartay en haddaan gabagabada usoo dhowaan ilaa hadda ma jirta cid loo qabtay oo kale ama cid aa u tuhmaysaan in weerarkiisa ay ku lugu leeyihiin may laamaha amni waa nala soo xariirin ilaa hadda waxa inoo sheegeen habayraatay ma jirto laakiin ilaa hadda cid sheegato dilkiisa habayraatayna ma jirto marka kolleyba waan ogaan doonaa wixii haddii gadaal dambe cid ay sheegato aan ogaanina waa nala soo xariiri doonaa
abuukar sheekh maxamed agaasimaha idaacadda shabeelle magaalada muqdisho oo dil wariye ka tirsan idaacaddaasi caawa magaalada muqdisho lagu geystay uga waramayey waryahayga ismaaciil xuseen farjar halka aad ka dhegaysanaysaan waa v o a
dood kulul ayaa xalayto waxa ay dhex martay musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump kadib markii xalayto ay isaga hor yimaadeen jaama- jaamacadda hofstara ee gobolka new york labada musharax ayaa waxa ay ka doodeen siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha iyo beec musharka dooddaasi u socotay sagaashan daqiiqo waryaheena v o a jim malon ayaa warbixintan uga diyaariyey waa kan jamaal axmed cusmaan
doodda koowaad ayaa waxa ay ku bilaabatay isgacanqaad salaan ah oo dhex maray labada musharax ee hillary clinton iyo donald trump balse wax badan kumay qaadan in labada dhinac ay doodooda isugu dhacaan waxayna islamarkiiba ku murmeen taariikhda ganacsiga ee donald trump khibradda hillary clinton ee dowladda iyo halka midba waddanku uu jihayn doono waxay sidoo kale ka doodeen sida loola dagaalamayo kooxda isis donald trump ayaa hillary clinton ku eedeeyey inaysan haysanin qorshe sira oo ay kula dagaalamayso isis isagoo intaasi ku daray in wixiisa ay qarsoodi u yihiin She's telling us how to fight ISIS. Just go to her website. She tells you how to fight waxay noo ISIS. on her sheegaysaa sida website.
loola dagaalamayo isis booqo websaytekeeda ma u malaynayo in general douglas macarthur uu arrintaasi aad u jeclaan doono durbe hillary ayaa arrintaasi ka jawaabtay oo muujisay in trump ay arrinkaasi kaga qorshe fiican tahay oo qorshe ay hayso iyadoo intaasi ku dartay inaysan jirin qorshe donald trump uu hayo oo lagula dagaalamayo kooxda At isis least I have a plan to fight ISIS.
ugu yaraan waxaan hayaa qorshe isis lagula dagaalamo donald trump ayaan ku qaadan in wax badan uu u fakaro si uu jawaab u siiyo hillary clinton No, no, you're telling the enemy everything you want to do.
maya maya waxaad cadowga u sheegaysaa wax kasta oo aad doonayso inaad samayso hillary clinton ayaase diiday arrinkaasi No, we're not.
maya uma sheegayno trump ayaa sidoo kale difaacay go'aankiisa ku aadan inuusan bulshada u soo bandhigin canshuur celintiisa oo uu sheegay inay qaabayn ku socoto inkastoo musharaxiintii hore ay sidaasi sameeyeen oo ay soo bandhigeen canshuur celintooda I will release my tax returns against my lawyer's wishes.
waan When sii she daynayaa canshuur celinteyda releases iyadoo her qareenadeedu aysan 15,000 ogolayn emails haddii that ay have iyadu been sii deleted.
baahiso kun iimayl ee ay tirtirtay When she releases her 33,000 emails hillary clinton ayaa shaka badan ka qabta in donald trump uu doonayo in sidaasi uu sameeyo I have no reason to believe that uh, he's ever going to release his tax returns because there's ma jirto sabab aan qabo oo aan u aamino inuu weligii soo bandhigayo cashuur celintiisa maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo uu qarinayo there's something he's hiding.
si kastaba ha ahaatee hillary clinton ayaa fursad u heshay inay muujiso siday uga xun tahay isticmaalka iimailkeeda gaarka ee xilliga shaqada markaasoo ay sheegtay inay ka xun tahay qaladaadkaasi ay samaysay doodii xalay ee labada musharax ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ahayd tii ugu horreysay saddex doodood oo ay yeelan doonaan labada dhinac waxaana dooda labaad ay dhici doonta sagaalka bisha soo socota ee oktoobar iyadoo dooda saddexaad oo ugu dambaysan ay dhici doonta sagaal iyo tobanka isla bisha oktoobar doorashada madaxtinimada maraykanka oo sanadkan ka duwan sannadihii hore ayaa waxaa ka qaybgalaya oo dhinaca dimuqraadiga u matali doona haweeney oo markii ugu horreysay ay noqonayso mid ka mid a labada xisbi oo ugu waaweyn ee waddanka maraykanka in haweeney ay u matasho doorashada madaxtinimada ee waddanka maraykanka iyadoo dhinaca jamhuurigana oo ganacsada donald trump uu u matali doono doorashada dhici doonta sideedda novembar
warbixintii waryaheena v o a jim malon waxaa soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan haddaba dooda xalay oo ahayd tii ugu horreysay ay wada daawadeen dad ka badan boqol milyan oo ruux oo ka kala socday oo kala socday doodaasi shaashadaha telefishinada maraykanka ayaa waryaha v o da ismaaciil xuseen farjar sida ay doodu xalay u dhacday waxa uu ka waraystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ka mid ahaa malaayiintii qof ee xalay daawatay doodaas wada sheekaysigii yabarow iyo farjar dhex marayna sidan ayuu ku bilowday cabdiraxmaan haddii aan ku bilaabo maxay ahayd aragtidaada guud sida doodu xale ay u dhacday ismaaciilow inta aanan marka hore u gudagelin nuxurka dooda iyo cidda ku badisay aan marka hore dhegaystayaasheenna xogaha tafaasiil ka siino habkii xalay ay u dhacday iyo halkii ay ka dhacday doodani xalay waxaa lagu qabtay jaamacad ku taala gobolka new york waxaana habkii iyo nidaamkii loo qabtay ka mid ahaa in shaashadii labada musharax laga daawanayay laba loo kala qaybiyey oo qofka hadlaya maana kan kale aad daawan karto si loo arko waxaa wejigiisu isku rogi karo haddii uu xamaasadaysan yahay haddii uu degan yahay hadduu qoslayo haddii uu biyo badan cabayo sidii donald trump xali tale uu sameeyo kale iyo wixii la halmaala sagaashan daqiiqadood ayaa la siiyey dooda oo loo qaybiyey lix meelood oo min shan iyo toban daqiiqo iyadoo qof walba oo ku hormarayana laba daqiiqo uu ku bilaabayay waxaa dooda bilowday hillary clinton oo iyadu qurac tuur markii loo tuuray ayaa iyadu ay heshay dabeedna waxay xulatay inay iyadu bilowdo saas ayay iyadu dooda ku bilowday markii doodu ay bilaabatay ismaaciilow saadaashii markaas dadka laga soo qaaday wakhti wakhtigaas u dhow oo lagu gumbaarayay cidda iminka ay dooran lahaayeen waxa ay kala haysteen boqolkiiba shan iyo afartan ee hillary clinton haysatay iyo boqolkiiba afartan uu donald trump haysto waa guud ahaan waddanka oo dhane markii loo eego kuwii ka horreeyey aad buu u soo dhowaaday oo weliba meelaha qaarkoodna isaga ayayba hormariyeen oo gobollo qaarkood ayaa isagu uu ku gacan sarreeyey haddiise aan dooda u soo noqdo soddonkii daqiiqe ugu horreeyey ismaaciilow waxaad moodaysay in donald trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii la soo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay hillary clinton laakiin soddonkaa daqiiqa wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey oo markii ay bilaabatay sheekadu ku saabsaneed obama halka uu ku dhashay oo ahayd mawduuca isagu runtii uu ku soo baxay shan sannadoodna uu diidanaa inuu obama uu ku dhashay waddanka maraykanka laakiin uu toddobaadkii hore uu qirtay oo uu yidhi obama maraykanka ku dhashay mawduucaasi markii la furay oo isagu doonayay in si aayara loo aaso arrintu way ku fogaatay oo waxa ay hillary clinton aad iyo aad ugu garaacday mawduucaas iyo kuwii la halmaalay maxaa kugu xiiso badnaa waxyaabihii aad maqlaysay xalay tusaale ahaan muddadii saacadda iyo badhka ahayd ee doodu socotay arrimo badan oo runtii xiisale ayaa dooda xal ka dhacay lamana soo wada koobi karo haddaan soo qaato matalan dhinaca hillary clinton waxay u ahayd doodii koob iyo afartanaad oo ay ka qayb gasho halka donald trumpna uu malaha doodiisii labayo tobanaad keliya ay ahayd waxaad arkaysay donald trump oo dhididaya oo intaasi biyo cabaya oo hadalka qaybihiisii dambe oo dhan aan sugaynin oon ixtiraamaynin sharcigii loo dhigay oo ka dhexgelayey oo mar walba ku soo boodayey oo ninkii wariye ahaa ee dhexdhexaadinayey ay mar badan isqabteen dhinaca trump waxaa guul u ahayd in sidii la maleynayay si ka wanaagsan runtii uu u xakameeyey hillary clinton oo marar badan uu ku soo furay su'aalo ay iyada lafteedu ay candhuufta dib u liqday oo ay si deg dega uga jawaabi weysay waxaa iyaduna xiise lahayd markii uu soo qaatay inuu maalmihii u dambeeyey oo dhan uu ku wareegaya philadelphia iyo ohio iyo gobolla uu ku soo wareegaya iyadana uu ku eedeeyay inay aqalka iska joogto habkay uga jawaabtay oo ahayd waa runta anuu aqalkan joogay waxaan isku diyaarinaya doodan madaxweynima haddii la garana saasaan isku diyaarinaya taasoo macnaheedu ay ku duraysay inaanu isagu waxba isku diyaarin waan gartay ugu dambayntii cabdiraxmaan yaad isleedahay way ku badiyeen dooda markaad donald trump iyo hillary clinton adeegtid runtii ismaaciilow midkoodna ma tuurin baan isleeyahay feer xooggan oo ka kale dhulka u rida oo uu la gagabo guud ahaan saxaafaddii maraykanka intooda badan xalay iyo saaka dadkii khubradda u lahaa arrimaha doorashada ee ka faalloonayey ee munaaqashooyinka badan ka baxshay waxay xoogaha yar gacan sarraysa siiyeen hillary clinton donald trump laba arrimood ayuu si weyn iskugu muujiyey oo uu hillary clinton uu iskaga caabiyey waa marka koowaade waxa uu ku celcelshay in soddon sano ay siyaasadda ku soo jirtay iminka haddii loo dhiibana wax badan aanay ka keenayn waxaa kaloo hillary clinton iyo madaxweyne obama ee u soo shaqaysay uu ku eedeeyey in ciraaq ka bixideedii ay dhalisay daacish oo maanta haddii ciidamo lagu reebi lahaa aanay daacish dhalan lahayn arrinta kale aan isleeyahay wuu ku diray waxay ahayd saddex iyo soddon kun oo iimayl oo uu sheegay in ay hillary clinton ay tirtirtay oo uu weydiiyey inay dadweynaha u soo bandhigto dhinaca hillary clinton feerkeedu waa ka waaweynaa kuwaasi waxaa markii ugu horraysay ay ku durtay arrinta obama dhalashadiisa oo shan sannadood uu isagu soo hayey inaanu waddanka ku dhalanin oo uu toddobaadkii hore ku qasbanaaday inuu sheego waxa ay sheegtay in arrintaasi aan ahayn mid si aayara loo aasi karo oonay markhaati ka tahay beenta ragaadda ee halkan uu ku soo gaadhay waxaa kaloo si weyn ay ugu durtay xagga cashuur bixinta oo ay sheegtay inaanu cashuur dalka ka bixinin sababtuna ay u cuskatay ahayd isaga oo aan weli soo bandhigin inkam tagsigiisii sanooyinkiina soo dhaafay waxay leedahay malaha sababaha uu u diidan yahay waxaa ka mid a in uu dad shisheeya iyo bangiyo shisheeya uu lacag ka soo amaahday waxaa dhici kartay leedahay in tanaadnimada iyo bilyaneernimada uu sheeganayo aanay meeshaba ku jirin waxaa kaloo intibaaxday in ay suurtoodo in aysan run ahayn lacagyowga uu ku sheegay inuu sadaqaystay inay jiraan iyo in kale waxaa kaloo mar walba ay hillary clinton cajiib ku tahay ismaaciilow inay wax cusub oo dadku aanay aad ula socon ay la soo baxdo xalay dadka waxay uga yaabisay inay soo qaaday in sanadkii kii uu donald trump u diiday dad madow ah inuu aqalla ka kareeyo meesha la yidhahdo new york taasoo isaga laftiisuna u fiicnaan lahayd haddii uu inkiro laakiin uu yidhi annaga kaliya maan ahayne dad badan baa iyaguna saasoo kale yeelay maxkamaddiina waana nagu waay ugu dambayn waxaan is leeyahay haddii hillary clinton ay dhibco weyn ay xale heshay waxa ay ku mutaysatay sidii ay u difaacday in ay dani ugu jirto maraykanka inay neeto ku sii jiraan oo isbahaysigaas neeto muddo badan soo dhisnaa ay danta maraykanka ku jirto oo shuuciyaddana lagu dumiyey iyo inay muhiim tahay in dowladaha muslimka ah gacansaar lala yeesho oo lala shaqeeyo oo ay tahay sida ugu weyn ee ugu fiican ee argagixisyada looga hortegi karo waxa ay si weyn iyadana ugu tiiqtiiqsatay oo ka hadashay maraykanka dhexdiisa muslimiinta joogta inay iyagu yihiin dariiqii loo mari lahaa argagixisada in la qabto laakiin aysan ahayn in la takooro sida uu donald trump uu yeelo ayay tiri aadaad mahadsantay adaa mudan ismaaciil
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yibarow oo ka mid ahaa malaayintii qof ee xalayto daawaday doodii dhex martay trump iyo hillary clinton waxaa u warramayey ismaaciil xuseen farjar
waa tahay halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markana dib aynuugu laabana magaalada muqdisho sidaaad goordhowey dhegaysanayseen waxaa magaalada muqdisho wararka ka imaanaya ay sheegayaan in suxuufi ka tirsan idaacadda shabeelle lagu dilay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir kaasoo ka mid noqonaya tiro suxufiyiin aad u fara badan oo idaacaddaasi laga dilay hadda khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o a ee magaalada muqdisho ee cabdiqaadir mana maqashaa bal ee wararkii ugu dambeeyey sida wax u dhaceen faahfaahin inaga sii
aad baad umahadsan tahay allah u naxariisto weriye cabdicasiis cali xaaji oo ka tirsanaa radio shabeelle gabaldhici caawa ayaa lagu dilay xaafadda tawfiiq deegaan ka tirsan geero gorob lagu magacaabo degmada yaakshiid sida agaasimaha radio shabeelle uu sheegay koox hubaysan oo badsoolada wadata ayaa cabdicasiis toogatay kadibna goobta ka baxsaday halka lagu toogtay uuna ku dhintay cabdicasiis wuxuu ka mid ahaa wariyaasha radio shabeelle wuxuu ka tirsanaa barnaamij soosaarayaasha wararka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha idaacaddu ee xoogga saaraysa ee falanqeynta siyaasadda gaar ahaan waxaa la ii sheegay inuu qaban jira barnaamij la yidhaahdo barnaamijka dabagalka wararka oo warka idaacaddooda marka ka baxa kadib uu cabdicasiis soo saari jiray cabdicasiis maanta muuse usoo shaqo tegin xarunta radio shabeelle fasax ayuuna ka qaatay wuxuuna aaday xaafadda oo la ii sheegay in booqasho uu ku taga laakiin uusan deganayn maalmihii dambena cabdicasiis wuxuu deganaa sida uu ii sheegay maamulka idaacadda shabeelle ay xaqiijiyeen isla xarunta radio shabeelle oo xarunta ayuu ku sugnaa marka cabdicasiis allah u naxariisto kooxa hubaysan baa dileen kadibna goobta ay ka baxsadeen wuxuuna ka mid noqonayaa weriyaasha soomaalida lagu dilo guud ahaan dalka gaar ahaana radio shabeelle si gaara ah raadiyaha ugu badan marka laga hadlayo dilalka iyo ugaarsiga lagu hayo weriyaasha
waxaad ka dhawaajisay sida laguu sheegay in uu cabdicasiis deganaa idaacadda shabeelle dhexdeeda caawana uu maantana uu fasax ka qaatay uu dhinaca yaakshiid waaday halkaana lagu dilay sidaasaan u fahmay
sidaas ayuu u xaqiijiyey agaasimaha idaacadda shabeelle abuukar sky oo aan la hadlay markuu dilku dhacay kadib waxa uu ii sheegay in cabdicasiis halka dad ehela qaraabadiisa ay deganaayeen qaraaba salaanna uu aaday degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda dilku ka dhacaya lagu magacaabo jiro garoob ee kaaga dhow tawfiiq cabdicasiis dilkiisa markaan waxaa dib u laabto radio shabeelle laga soo bilaabo labadii kun iyo toddobadii iyo caawa oo laba kun lix iyo toban bisha sebtembar waxay noqonaysaa weriyihii saddex iyo tobanaad ee ka howlgala radio shabeelle ee lagu dilo gudaha magaalada muqdisho taasoo ka dhigan in weriyaasha ugu badan in laga dila ay tahay radio shabeelle oo kamid ah idaacadaha madax banaan shabeelle waxaa hore looga dilay weriyaal fara badan madaxda idaacadaasi waxaa la dilay agaasimayaashii radio shabeelle kasoo howlgala qaarkood oo ugu horeeya allah u naxariisto mukhtaar maxamed iraabe oo ahaa agaasimihii radio shabeelle waxaa agaasimo ka noqdo la dilay xasan cabdi cusmaan xasan fantastic weriyaal tafatirayaal ahaa ayaa sidoo kale laga dilay iyo barnaamij soo saarayaal ka mid ahaa lafdhabarka radio ka howlgalaysay shabeelle dhowr jeer hore xarig iyo tacadi bay la kulmaysay marka markaad fiirisa xadgudubyada iyo tacadiyada dhaca ee loo geysta suuxdiyiintu meelaha ugu badan ay ka dhacaan muqdishota si gaara ayay radio shabeelle aada mooda inay saameyn ugu lahayd waxayna i xaqiijiyeen inuu yahay weriyihii saddex iyo tobanaad ee laga dila radio shabeelle waa dhacdo xanuun badan cabdiqaadir marka ugu dambeyntii waaxyaha amniga ee dowladda soomaaliya miyay ka hadleen arrinkani haddii ay jiraan wax hadala laga soo saaray dilka wariyahani aada noo sheegi karto
markii dilku dhacay kadib ilaa iyo daqiiqado ka hor intaanan hawada soo gelin ama aan si toosaan hadda idaacadda usoo gelin waxay ii sheegeen maamulka shabeelle iyo hay-adaha amniga iyo meelaha axriirka la sameeyey inaysan jirin cid ilaa iyo hadda ka hadashay dilka ama cid loo hayo iyo qaabka wax u dhaceen cid og ma jirto deegaanka wax ka dhacan waa waa xaafada ka tirsan yaakshiid kooxdii dilka geysatay waa ay baksatay aad bay u yar tahay ama u yareed guud ahaanba in kooxda dilalka wariyaasha markay dhacaan kadib in lasoo qabto ama loo maxkamadeeyo marka laga reebo dilkii xasan xanafi xaaji oo horey uga tirsanaa al-shabaab dilalka iyo shirqoollada wariyaashana maleegi jiray oo dowladda soomaaliya ay ay horey gacanta ugu dhigta lana toogto marka laga reebo ma jiraan dad kale oo hadda waaweyn iyo weriye xasan absuge oo isla kooxdii dishay ay hay-adaha amnigu gacanta ay ku sooya kadibna la toogta marka laga reebo labadaas ruux oo loo dila ma jirto inta badan cid loo soo qabta dilalka wariyaasha iyo tacadiyada loo geysto tanna waxay qayb ka tahay arrintaa ilaa iyo haddana wax wara oo hay-adaha amniga ka soo baxay ama ay sheegeen oo la xiriirta dilka cabdicasiis ciday u hayaan ma jirto jamaal aad baad mahadsan tahay ee kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir maxamed cabdulle waryahayaga magaalada muqdisho oo inooga warameeyey dil loo geystay wariye ka tirsanaa idaacadda shabeelle oo caawa fiidka magaalada muqdisho lagu dilay
habeen wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa shalayta wuxuu ku dhawaaqay in doorashooyinkii lagu waday in ay bilowdaan sabtidii lasoo dhaafay dib loo dhigay muddo bila guddigu wuxuu sheegay in soo xulista xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo weliba doorashada madaxweynaha ay qaadan doonaan muddo dhowr toddobaada qaar ka mid a xubnaha hoggaanka ururada bulshada rayadku ah ayaa ka hadlay aragtiyadooda ku aadan dib u dhaca doorashada cabdulaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha julayaasha aan dowliga ahayn ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay wuxuuna u warramay wariyaheenna magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa weeyaan waan ka xunnahay in dib u dhaca dhacay sababtuu doonaha ku yimaado oo annaga hadda dhihi mayno ciddaasa muxuu ahay dib u dhaca ka mas-uulka ah laakiin dib u dhacu rajadii la qabay in isbeddel yimaada ayuu dib u riixayaa marka dib u riixidaasna annagu ma jeclin waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahay doorashadu ay wakhtigeedii ku dhacdo taasi waa waa mid waaye arrinta kale oo annaga bulsho rayid ahaana noo muhiimkahay waxa weya waa saddex qodob qodob waxa koowaad waa in sanadkan isbeddel u dhaco waayo waddanku wuxuu u baahan yahay isbeddel ayuu u baahan yahay isbeddelkiina waa abaabulan yahay oo waa la qorsheeyey marka sabab uu sanadka uga dib uga dhaco annaga ma aragno taasi waa mid waay waa muhiimadda koowaad oo bulshada rayidka ahi ay ay qabto arrinta labaad oo iyadana aan aada u danaynaynaa waxa waaye in nabadgelyadu aysan muxuu ahay hoos u dhicin qalalaase ama amni darro inuusan imaanin taa marka waxa weeyaan iyadana waa qodobka labaad waxayna taasi ku imaan kartaa marka doorashadu ay sidii la rabay u dhici weydo dadka tartamaya iyo beelaha muxuu ah mataqaanaa codka qa dadka codka qaadaya iyo ay dareemaan in muxuu ahay cadaalad darro looga shubtay ama lacag ha looga shubto ama qaab kale ha looga shubto cadaaladi inaysan meesha jirin markii la arko halis baa waxaa ku jirta amniga halis bay ku yeelan kartaa marka halistaasna waan ka baqaynaa waanan ka digaynaa in halistaas laga wada fogaado dadka soomaaliyeed iyo guddiga iyo madasha qaranka iyo mucaaradka muxuu ah dadka musharaxiinta kulligood inaan ka wada shaqayno doorashadu inay ku dhacdo jawi nabad ah arrinta saddexaad oo iyaduna muhiimaddeeda gaarka ah leh waddanka dhan oo u leh bulshada rayidka ahayna ay higsanayso waxa waaye in la doorto dad u qalma xilka loo dhiibayo hadday yihiin aqalka hoose ama aqalka sare iyo madaxda sare sababtuna wax kale maaha waxaan dadka soomaaliyeed u sheegaynaa inay haystaan fursad qaali ah oo masiirka ummadooda ay maaragtay ku baritaari karaan ama ay ku taageeri karaan taasina ay tahay codka ay bixinayaan waxaan ka digaynaa inaan la dooran dadka soomaaliyeed ee ordaya ee muxuu ahaa mataqaanaa waxyaabo kala duwan ku eedeysan kuwa eedeysanayaasha ah inta maxkamad laga geynayo hayaan la dooran inkastoo aysan jirin cid la xukumay haddana waxaa tiri in laba kun iyo lix oton waxba aysan dhaafin soddonka nofembar guddigu shaaciyey ma kuu muuqataa in wax ku qabsoomi doonaa waa waa su-aal muhiima waaye aniga qof ahaan markay sida iigu muuqato haddii aan kuu sheego aniga waxaan dareemayaa qorshaha hadda guddigu sheegay iyo kii horeba in waxa ugu weyn ay ku fadhiyaan inay yihiin cadaadisyo siyaasadeed inay yihiin ee aysan ahayn xisaabtan rasmi ah oo markii hore la dejiyey inaysan ahayn matalan marka la qorshaynayo hawshan oo kaleeto waa in lacagtii la yaqaanaa meesha laga helayo waa in muxuu ahay dadka howshu ku xiran tahay jadwalka loo sameeyey ee iyaga qudhoodu tala ku leeyihiin oy ogol yihiin in wakhtigaas ay wixii ku qabanayaan marka waxaan dareemayaa waxa waaye guddiga iyo madasha iyo odayaasha oo kaleeto inaysan weli issoo hor fadhiisanin oo dad kaleba iska daaba saddexdaas qolo oo muhiim ah waxa weeyaan guddiga muxuu ahay doorashada hirgelinta doorashada dadban madasha iyo odayaasha boqol iyo soddonka inay intay soo hor fadhiisteen ka wada hadleen jadwalka ma jirtaan malaynaya marka taasi ayaa dhaliishaas ayaa meesha ku jirta taasaa mar walbaba qolo dib u noqonaysa doorashadan waxay mar walbaba dib ugu dhacaydaa waxa weeyaan madasha qaranka ayaa ujeedooyin kala duwan ka leh doorashada tii baan isqabanaynin marka haddaysan isqabanaynin nin walbaa wuxuu rabaa inuu u riixo meesha uu isagu isleeyahay halkan baad lib ku helaysaa taasi marka waa waa halista ay ku jirto marka annaga laakiin bulshadayd ahaana muhiim uma aragno in soddon beri ay doorashadu dib u dhacdo iyo inaysan u dhicin waxaa muhiimka waxa weeyaan saddexdaas qodob inay inay kasoo baxayaan doorashadu inay inay inay dhacdo midna ay tahay inay sanadkan gudihiisa dhacdo midna ay tahay amnigu inuu maaragtay aysan waxba u dhimin sidiisa guddiga doorasho dadban weli go-aanada waxay ku celinayaan madasho meesha ka dhammaanay marka jiritaanka madashu awooddan sii lahaato iyo guddigoo laga rabo inay qabtaan shaqo madax bannaan sidaas u qabanaysaa guddigu horta guddiga hirgelinta doorashadu waxba kama qaban karaan madasha laakiin waxay qaban karaan waxa weeyaan hadda madasha wax badan oo uga xidhani ma jiraan madasha guddigii khilaafaadka way sameeyeen kharashkiina waxa weeyaan guddigu qudhiisu inuu kaalin weyn qaato oo wixii dowladda ku jirana dowladda ay ka doonaan wixii ka jira caalamkana inay iyagu ka doonaan marka hadda waxaan u malaynayaa muxuu ahay monopolation ama muxuu ahay galaangal hoose mooyaane xilka wuxuu hadda saaran yahay guddiga muxuu ahay doorashada dadban ayuu saaraya iyaga ayay ayay tahay kartidooda inay meel mariyaan muxuu ahay doorashada hadda waayo wixii kale oo dhamme hadda way soo dhammaadeen guddigaasaa ugu dambeeyey khilaafaadka guddigiina way keeneen marka guddigaas khilaafaadka iyo guddigan iyo odayaasha ayaa waxaa la rabaa inay dhaqaajiyaan marka laga hadlayo aqalka hoose aqalka sarena jadwalka loo sameeyey inay ku tartarsiiyaan in ay maamul waliba uu ka soo baxo
guddoomiyaha julayaasha aan dowliga ahayn cabdulaahi maxamed shirwaca waxa uu u waramayey wariyaheena v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
dhexe idaacaddeena fiidnimo ayaanu soo garan dhegaystayaal waxaad goordhow maqli doontaan warbixinno ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha maraykanka hase yeeshee mar kale dhegaystayaal aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa dowladda britain ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay dibudhaca ku yimid doorashada soomaaliya islamarkaasina beesha caalamku doonayso inay ogaato sababaha dibudhaca keenay hadalkan ayaa waxaa warbaahinta magaalada new york ugu sheegay ku-xigeenka wakiilka joogtada ee britain u fadhiya qaramada midoobey ambasador peter wilson mase wilson waxa uu sheegay in dhinacyada daneeya arrimaha soomaaliya iyo qaramada midoobey ay wada tashiyo ka yeelan doonaan arrimahan iyadoo dowladda britain ay hindiso ku aadan jawaabta laga bixinayo ay gudbin doonto golaha guud ee qaramada midoobey
ciidamada syriya ayaa waxay qabsadeen kana qabsadeen xooga falaagada xaafad ku taala waqooyiga magaalada alepo warkaas uu laga soo xigtay telefishinka dalkaasi iyo koox u dhaqdhaqaada xuquuqda dadka syriya ee xaruntoodu ay tahay britain ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ciidamada syriya ay gacanta ku dhigeen xaafadda layidhaahdo farafra ay ciidamada la dagaalgaleen xooga falaagada isla goobtaasi sarkaal ka tirsan garab ka mid a garabyada falaagada oo saldhig ku leh alebo ayaa waxa uu sheegay in duwladaha dagaalka ee ruushiya iyo kuwa suuriya ay duqeeyeen goobo badan oo gudaha iyo agaarka magaalada alebo ah in ka badan sagaashan boqolkiiba dadka dunida waxaa saameeya hawo wasakhaysan taasoo hogaamisa dhibaatooyin caafimaad darro oo tiro badan sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday ururka caafimaadka adduunka ee w h o warbixinta cusub ee w h o ayaa lagu tilmaamay inta badan dhibaatada ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn hase yeeshee waxaa yaab leh in hawada wasakhaysan ay sidoo kale aada uga xun tahay magaalooyinka yaryarna maria niyera oo ah agaasimaha waxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka w h o ayaa sheegtay in arrinkaasi uu walaac gelinayo iyaga heshiis nabadeed ayaa waxa uu dhex maray dowladda colombiya iyo mucaaradka muddada dheer ay iska soo horjeedeen kaasi oo qalinka lagu duugay maalintii shalay ahayd colaadda muddada dheer u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka colombiya ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu wakhtiga dheerayd abad soo marta taariikhda dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo ka soo gaartay intii ay markaasi jabhaddoodu dhaqdhaqaaqida ay ka waday gobolkaasi colaadahaasi ayaa waxa ay ka soo unkameen loolan dhinaca fikirka oo u dhexeeyey nidaamkii shuuciga ahaa ee taageerada ka helayay cuba iyo rushia iyo dhinaca kaleeto aragtidii dimuqraadiyad doonka ahayd ee waddamada reer galbeedka ay hormood u ahaayeen wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawafiidka magaaladaasi lagu dilay wariye ka tirsanaa idaacadda shabeelle oo lagu magacaabi jiray cabdicasiis maxamed cali cabdicasiis maxamed cali ayaa lagu toogtay xaafadda towfiiq ee degmada yaaqshid ee gobolka banaadir xili la sheegay in halkaasi uu tegay booqasho qaar ka mid a ehladiisa xubno ka tirsan madaxda idaacadda shabeelle ayaa waxa ay v o a u xaqiijiyeen inaanay garanin ilaayo hadda cidda dishay ee sababta loo dilay weriye cabdicasiis warkaasi aad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal waa v o a markii ugu horreysay taariikhda ayaa maxkamadda caalamiga ee heeg waxay maanta xukun sagaal san oo xariga ku riday axmed alfiqi almahdi oo ka tirsanaa kooxda xagjirka ee ka jirta waddanka maali waxaana dembiyada lagu helay ka mid ah in uu door weyn ka ciyaaray burburinta magaalada taariikhiga ee timbuktu warbixintan waxaa baris ka soo dirtay wariyaha v o eda liza bryant waa kan jaamac buule jaamac oo inoo faahfaahiya axmed almahdi alfaqi waxaa lagu xukumay sannadihii ugu yaraa ee ay xeralaalintu codsatay in lagu xukumo waana tiro aad u yar marka loo fiiriyo soddonka sane ee uu mutaysan karay marka loo eego falka uu geystay xilligii uu hogaaminayey jabhadaha islaamiyiinta ee burburiyey toban xarumood oo taariikhi ahaa kuna yaalay magaalada timbuktu ee dalka maali qirashada uu axmed almahdi qirtay dembiga iyo muujinta uu muujiyey sida uu uga xun yahay ayaa soo dedejisay dacwaddiisa oo ka bilaabatay bishii siddeedaad oo aannu soo dhaafnay maxkamadda caalamiga ee heeg ee dalka holan qaaliga maxkamadda raa-ul bangalangaan ayaa tilmaamaya in go'aanka wakhtiga lagu xukumay uu raad weyn ku lahaa arrinta aqbalaadda dembigiisa iyo ka xumaanshaha labadaba
maxkamaddu kuguma aysan arag duruufo ka cadhaysiiya waxayse kaa heshay shan qodob oo ku cudurdaaraya oo ay ka mid yihiin qirashada dembiga wadashaqaynta xer ilaalinta ka xumaanshaha falka fahanka culayska falka uu ku leeyahay dhibanayaasha dadaalkaagii xadididda burburinta iyo weliba ugu dambayntii dhaqan wanaagaagii intii aad xabsiga ku jirtay dacwaddani waa markii ugu horraysay ee ay maxkamadda adduunku u aqoonsanto burburinta xarumaha dhaqanka ee taariikhiga ah xadgudub caalami ah xeeldheerayaasha qaar ayaa rajaynaya inay tani sharciyeynayso in dembiyada la midka ahi dacwad lagu soo oogi karo sida burburinta goobaha dhaqanka ee ciraaq iyo siriya ay isis ku samaysay ururada xuquuqda aadanaha u ololeeya ayaa iyaguna ku doodayay inay maxkamadda caalamiga ah dembi baaristeeda ka dhanka ah dagaalada maali ee labada kun iyo labayo tobankii ay sii ballaariso xukunkan maxkamadda ee axmed almahdi waa midkii afraad ee ay fuliso maxkamadda tan iyo bilowgii labada kun iyo labadii maxkamaddan oo horey u xukuntay shakhsiyaad ay ka mid ahaayeen madaxii jamhadda dalka uganda joseph coni iyo madaxweynihii hore ee every cost loren gibagbo ayaa sidoo kale dembi ku weyday hal eedaysane warbixintii v o wariyaha v o eda lisa bryant oo inoo soo koobayay jaamac buulle jaamac halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
haatana waxaad ku soo dhowaataan doodo gaaban waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaheenna magaalada nairobi yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno axsaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummadda soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira mase waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo axsaab fara badan mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed macali cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta oo horay u soo noqday afhayeenkii maxaakimta islaamiga ah ee dalka soomaaliya iyo duraan axmed seed oo ka mid ah dhallinyarada ururada bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed macalin cali bismillahi raxmaani raxiim runtii barnaamijka ku aadan axsaabta siyaasadda ee kusii kordhaya saaxada siyaasadeed ee soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jiro looga gudbi karo sababtoo ah waxaa weeye axsaabtu waxay ka qayb qaadanayaan in afkaar iyo aragti iyo bobulationkii ay ka wada qayb qaataan hogaankii dalka iyo masiirkii ka wada tashtaan waxaa looga gudbaa barnaamijkii kala qoqobka qabyaalada ee gaartay meesha ugu foolxun ee waxaa looga gudbaa dictaatoriyadda ku salaysan qaabsiyaadka soomaalida oo aad mooda nin kastoo masnuul noqda inuu kelitalisnimo wax ku qabanayo wax badanna ay wax uga halaabayaan waxaa looga gudbayaa barnaamijka kala qoqobka ee gobolada sababtoo axsaabtu gobolada oo dhan ayay maaragtay ku faafinayaan shacabkooda aragtidooda iyo fikirkooda ay ku ballaarinayaan iska daayo meel kastoo soomaaliya joogta dibadda ayuu fikirkiisa ka gadayaa duraan anu waxaan arrinkaas aad iyo aad ugu malaynayaa ama ugaba yahayba kana muuqata sidii soomaaliya in badan ragaadisayna waxyaalihii ragaadiyay uu ka mid yahay in barnaamijkaas axsaabta siyaasadda ee inta badan soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kastaba barnaamiju awrkiisa ku kacsanahayo barnaamijyo qabiil iyo dana kalena inuu dabada ku hayo dadku inta badan inuu ku salaysan yahay uu u muuqdo soomaaliyana in maanta lakala qoqo siyaasado fara badan iyo wejiyo badan uma baana waxay u baahan tahay in gacanta la isqabsado oo laga hortaga dhibaatooyinka jira kala qaybsanaanta iyo siyaasadana in meel la isugu geeyo midnimo soomaaliya la raadiyo axsaabta siyaasaduna waxaan qabaa wax dana inaysan soomaaliya ugu jirin in la helo dad yar oo axsaab yar yar ma ahan laakiin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqataa soomaaliya o dhanna waa ogtahay inaan boqolkan meeloodoo siyaasadda iyo axsaab siyasad laga magacaabayo aysan wax dana marnaba soomaaliya ugu jirin qof kasta waa ogi arrinkaas waxna waa ka jiraan wax badanna kama jiraan sababtoo ah axsaabtu markay abuurmayaan waa laga yaabaa koox inay fikirkii ka yimaadaan ama deegaan ka timaado laakiin barnaamijku waxaa weeye fikirka gadmaaya waxaa weeye fikirkii gaara bulshada dhan xisbigii gaara ayaa ummadda soomaaliyed hogaankeeda qayb ka qaadana laakiin axsaabta lagu dhisay kasoo qaad koox gooniyo qabiila ay dhistay ama ay dhiseen nin carooday oo jaga iyadoo loo magacaaba waayey wasiirnimo ama waayey baarlamaan waayey markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay axsaabta noocyadaas oo kale kuwa qabyaalada iyo wixii lasoo maray dhibaatadii lasoo maray waa laga gudbaaho saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigii ka soo baxa dhammaan gobolada soomaaliya ee maamul goboleedyadaba intaba shacbiya ku yeesha xisbigaasa hogaanka ka qayb qaadanaya inta lamid ka oo kale duraan sida maxamed sheegayo waxa weeye waxani qabiil ma ahane waa fikir islamarkaana tuulo kasta iyo goob kasta oo soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelanaya waxaana looga gudbayaa kala qoqobsanaantii iyo colaadii iyo waa axsaab layska dhex arki karo marka maxaa taa ku didanta waa dhoweyta sida aad ka warqabtaan waxaa jirtay arrimo laan la yidhahdo soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeysay haddana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qabaa marka mid kasta salka inuu ku haya barnaamij qabiil marka maadaama dadkii ay inta badan wadankii siyaasadiisu maarata ay lagu kala dadku ay ku kala aragti duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wejiga ugu qurxo wejiga maanta uu ka geli karo inuu ka galo wax midnimo soomaaliyeed ah iyo wax maaragtay hadduu ilaahay kuurana dan ah oon dadka aysan ka hadlayn ay jirin xisbi siyaasadeed baa macnaha wadanka haysta annaguna xisbi aan noqonno xisbi baa wadanka lagu qabsanaya nin kastaba awrku kacsi midnimadii soomaaliyeed iyo maarata hadduu ilaahay kuurano yahay in la waayo qof kastana uusan midnimadii inta iska indhatira uu magac gaara samaysto wixii hore soomaaliya ki in lagu celiyana waa muuqataa markii toban xisbiyo toban qolaa la keeno maxamed macalin bal waxaad fasirtaa welwelkan faraha badan ee dhinkan ka mida ururada dhallinyarada oo dadkii mustaqbalka soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmay ah haddana welwelka qaba waxaad ku qancinayso maadaama axsaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aan ahayn wax dadka u danaynaya intooda badan xaqu uu leeyahay maadaama dhallinyaradii saaxada siyaasadda hadda marxaladihii dhibka badnaa dhalinyaradii ku ku soo barbaaray inay wax badan oo ay shaki muujiyaan laakiin soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hogaami jiray xisbigii ballaarnaayo swal ayaa hogaami jiray sidaanoo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaaladda oo waa lasoo maro magaca xisbiga lasoo maro haddana maanta soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka keliya oo xal u muuqda in axsaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxaa maanta guri kasta looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekayna marka intii qabiil lagu sheekay lahaa waa in xisbi dhallinyaradii ku sheekaystaan oo xisbigaasaan taageersana taasna waxaa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanaya beelfulaan beelfulaan colaaday u qabtay taas marka waxaan isleeyaha walwalkaas waa laga gudbay afkaar iyo aragti iyo in bulshadiina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihii maanta waa garanaynaa mustawaha uu ka jooga soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinaynaa dhallinyarada u sheegaynaa soo bandhiga xisbiganow aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gaddo noola imaw ciddii gedi weysana waa inay maaragtay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maaragtay gurigii looga sheekay lahaa maanta waxaan u aragnaa xalka soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero ciddii ay dowlajiye iyo feker wanaagsan gaar ahaan taageersan axsaabtu waa kala gedisan yihiin xisbiya maaragtay dhaqankii ilaalinaya diintii ilaalinaya dadnimadii ilaalinaya karaamadii iyo sharaftii soomaaliya inuu soo celiye rabo marka waa in ay dhallinyaradu ay sharax ka dhegaystaan oo fekerka uu ka dhaadhiciyo xisbigan barnaamijkiisa waxaa laga hadlayaa oo la gadayaa waa barnaamij wuxuu ku leeyahay maxamed qabiil baa dadkii lagu abaabulay oo lagu dumiyey qarannabadii haddana weli dadku ku sheekaysanaya waad arkaysaa saaxadda siyaasadda dadka hadda ka muuqda axsaabtu isku qabiil ma aha waa dad fikir isku keenay fikirkaasi marka la horumariyo ayaa cid waliba ku soo biiraysaa waxaana la raacayaana waa ajandada iyo qorshaha uu wato kii ku qanciyaad raacaysaa marka nidaamkani miyaanu ahayn mid soomaaliya isbeddel ku samayn kara haddii axsaabta yale la sameeyo annaga sidadaba waxa aan mar kasta dadka u sheegaynaa midnimo soomaaliyed in la raadiyo wey hebelka xisbiga samaysanaya hebel baa xisbi samaystay buu macnaa xisbiga loo samaynaya ma ahan midnimo soomaaliyeed oo qaran ha la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku hadday doonaan macnaha ma garanaysa qof kasta liidership ka noqdo soomaaliya hal xisbi ha laga dhigo ama laba ama dad kooban ha laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi le aniguna xisbi baan samaysanaya soomaaliya wax danoo ugu jirta male wax dhallinyarada soomaaliyeed aqbalaysana ma aha waxaan kaga soo horjeedaa waxa weeye xisbi labaha la sameeya haddii la yidhaahdo waxay noqonaya meesha haddeertaan dhibaatadu ka jirtaa loo noqonaa waa in saaxada laisku reebaa oo axsaabta la fasaxaa ciddii gobollada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada soomaaliyeed ka soo dhex baxda ama ha joogta debad ha ahaato diyaasbare ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa marat ummaddii maaragtay barnaamijkii ku qanceen taageersan yihiin xalka maanta waxa yaalla waxaa weeye hadda beel soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacowdeen oo weli inta ku soo noqday fikir waa qaldaba waxna waa noo qaban waaye yidhaahdeen oo la casilama jira laakiin xisbiyada waxaa waaye qofka shaqada hadduu maaragta ku soo bixi waayo isla markiiba daaqaduu ka baxaya kuwaas waxay ahaayeen maxamed macalin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afhayeenkii xisbul islaam ee soomaaliya iyo duraan axmed seed oo ka mida ururada bulshada doodii gaabneed intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonnaa haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa idinla socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaaad ka dhegaysanaysaan waa v o e magaalada kismaayo waxaa ka socda qabanqaabo xoogan oo ku aadan soo xulidda xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee golaha shacabka soomaaliyeed waxaana magaalada ka socda ololaha musharaxiinta doonaya xilalkaas sidoo kale ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyey waxaana ammaanka magaalada sugaya ciidamada amsom iyo kuwa maamulka jubbaland haddaba wariyaha v o e khadar maxamuud xareed ayaa waxauu arrimahaasi ka waraystay maxamuud xasan cilmi oo ah guddoomi ku-xigeenka guddiga doorashada ee jubbaland waxaana la bilaabay doorashooyinka iyadoo laga bilaabay soo xarayntii odayaashii boqol iyo soddon iyo shanta ahaa ee saxiixayaasha ahaa iyo maaragtay gudagalkii doorashada aqalka hoose si fiican bay annagu noogu socotaan muddo hadda bil iyo waxyar adu soddon iyo dhowr beri ah saan isleeyahay mise afartan beri ah ayaan hawsha wadnaa dhammaan odayaashii waa noo soo xaroodeen qaarkii noo imaan waayo gobollada kala jiray wakiillo ayay samaysteen wakiilladii ayaan la shaqaynaynaa waxay maraysaa xilli aan aad xasaasi ah ergadii aan aruurinayno qabaa'ilo badan way soo gudbiyeen waa uga mahadcelinaynaa qabiiladii kalena wadaxaajoodyo dhadhow oo dhexdooda ah aan filayna inay ku dhammaan doonaan inay sida ugu dhaqsaha badan ergada aruuriso ayay maraysaa hadafkuna wuxuu ahaa inaan doorashadii galno
xagee marka hore lagu xaraynaya odayaasha odayaashu waxay degan yihiin huteelada magaalada qaar aan u qoondaynay meelahaas ayay degan yihiin subaxina waxay inoogu yimaadaan xarunta shaqada ee daawad halkaas ayaan maaragtay ku dhedhexaadinaa oo aan ku sheekaysanaa oo aan isku soo jiijiidnaa oo aan maaragtay ergada inay qaybsadaan waayahay maxaa idii xigo marka hadda maadaama odayaashii aad keenteen oo ergooyinka ay qaybsanayaan tillaabada kale idii xigaysa maxay tahay afartan iyo saddex xildhibaan ayaa halkaa noo taallo afartankaas mid walba kooiyo kontonkii xibnood oo dooran lahayd in la diyaariyo weeyo meel fiican bayna maraysaa markay taa dhammaato waa un in doorashadii loo istaago weeyo laakiin doorashadu waa uniform hal maalin inay ka bilaabato dalka dhan weeyo markii ay u diyaargaroobaan gobollada dhan iyo jadwalka hadeer lagu jiro loo saleeyo ayaa noqon doontaa in doorashada loo dhaqaaqo maadaama guddigii doorashada qaybta jubbaland qaabilsanaa aad tihiin ma isleedihiin xilligii laidiin qorsheeyey wakhtigii baad kusoo gabagabeynaysaan howshan doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka runtii caqabado badan ayaa jiro oo laga yaaba inay muddo isbuuc or wax la mida ama wax la mida ay dibudhac nagu keenaan guud ahaan dalka ku keenaan laakiin haddii aan gaar ahaan annaga reer jubbaland aan idhaahno doorashadu waa uniform waxaa la rabaa inay isku maalin bilaabato wakhti mucayanana ay kusoo wada dhammaato oo dalkanan ay isku sii oga dhacdo annagu wakhtiga loogu talagalay caqabadaha jira dartood wax badan oo maaragtay dibudhaca naguma keensan karaan inaan isku tashanno oo dadaalna ayaan go'aansanay laakiin waa inaan dalka marka ay doorashad ka bilaabayso aan bilowno laakiin weynoo insha allahu taala hergal maxaa keenaya caqabadahaas runtii wixii soomaalidu doorasho hore maysan geli jirin doorashadaana waa doorasho dadban shuruuc loogu talagalay oo waxaa lagu hagaayaa ayada ku gooni ah oo aan shuruuc doorasho hore aan ahayn wixiina waa wax gradual development ah broseskii iyo odayaashii iyo khilaafaadkii beelaha iyo maaragtay isoo jiijiidkii taas waxay keenaysaa dibdhac waxaa kaloo dibdhaca keenaya ayadii lafteedii maaragtay caqabada dhaqaale way iska keenayaan inuu iska jiitamo oo caqabadihii dhaqaalaha iyo wixii baa xoogaa ina caqabada waxyaalo noocaas ayaa waxay keenayaan in kis dibdhaca imaado laakiin waa wax laga gudbi doono insha allahu taala shaqaduna aad bay u socotaa ma jiraan wax caqabada ah oo idinka guddigiina doorashada laydinka tabanaya oo musharaxiinta qaar ah inaad ka reebteen liiskii tartamayaasha
weliba horta sharciyan tartamo waxaa waaye qofka oo la dhihi karaa tartame markii uu foomka tartamaha qaato oo uu magaciisa ku soo qoro oo uu shuruudihii loogu talagalay soo mariyo oo uu noo soo gudbiyo annaguna aan ansixin horta markaas ayuu qofku tartamaya inta taa laga gaarayo qofku damaaci baa ku jiro damaaciga asagana cidno uma qorno mana ogin sidaa darteed horta tartamo aan aqoonsannahay hadda oo tartamo ah oo meel degan oo joogo oo aan fayl ka qabanin ma jiro welina annagu heerkii aan faylasha qaban lahayn ama araajida aan qaban lahayn lama gaarin sidaa la socotana doorashada tani waxaa la rabaa in ay noqoto doorasho daahfuran oo qof walba uu ka qayb qaato shuruudo kooban ayay leedahay oo inta badan dadka damaacigale ay ka bixi karaan qof kasta oo soomaaliya oo muwaadina oo shuruudahaas oofiyo xaq ayuu u leeyahy inuu tartamo cid ka reebi kartana male annaga guddigaana xaquma le inaan ka reebno dowladduna xaquma le inay ka reebto waa markaa tartanku waa furan yahay qof kastoo soomaaliya inuu furan yahay oo waayahay dhanka ammaanka ka warran horta dalka guud ahaan amnigiisa waad la socotaa laakiin gaar ahaan amniga magaalada kismaayo aad buu u wacan yahay ciidamada ayaa aad u shaqaynayo oo sugayo dadka maaragtay amnigooda hoteeladay qaar degan yihiin guryahay degan yihiin meel walbay degan yihiin aad baa looga taxadarayaa waadna aragtay magaalada si ammaankeedu u wanaagsan yahay marka amnigu ma jiro culays amni ma jiro waxay ka dhacaysaa inta badan dacadsimadaha maamul goboleedyada dalka iyo kuwa samaysmi doono doorashada jubbaland ee baarlamaanka reer jubbaland waxaa lagu qabanaya magaalada kismaayo oo keliya meelaha kale oo sida puntland meesha la yidhaahdo galmudug maamul goboleedyada dhisan ee federaalka ku jiro iyo sawdosi iyo dhammaan
waa hagaaga halka aad weli nagla socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington waxaadna dhegeysateen waraysigii maxamuud xasan cilmi oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada ee jubbaland uu la yeeshay wariyahena v o a qadar maxamuud xareed haatanna aan ku nasanno
gacanqaad afkaraa shale gacan lagu bogsiin jiri xataa gadeeda yartuwaagayankay haddaan gabadha caashaqay wa xaggeedkaygu xidhe gursamay sidii layidhi gacaliyo xigaalaba wa godob wada taal aniguna ku karansanay waxataa gadeeda yartuwaagayankay daan gabadha caashaqay wa xaggeedkaygu xidhay gacaliyo xigaalaba ogodob wadataan aniguna ku garaysan anoo sharafta guudiyo garanaya xeerko kuu doonay gobanimo adiguna garaadlahay wad adigu isood cedlahayga guurtay anoo sharafta guudiyo garanaya xeerko kuu doonay gobanimo adiguna garaadlahay wad adigu isood cedlahayga guurtay jacaylkan ku yaal badan soo gardaadinayniyo madgaran wanaagii labadina kala galay mar haddii kala go'ay jacaylkan ku yaal badan soo gardaadinayniyo madgaran wanaagii labadina kala galay mar haddii kala go'ay galbatayga caloy waxaan kugu gelbinayaa guryo samo ilaahay adigana ku geed aan godob jacayliyo na samir gudoosadoo angodob jacayliyo na samir gudoosadoo galbatay gabadhahay waxaan kugu gelbinayaa guryo samo ilaahay adigana ku geed
yaa salaam adiguna galaadlay waataadi guysood cidla igaga guurtay ee galbataya nasiibkaa kaa gooye laabta oo jacaylkan guyaal badan soo gardaadinaynay waa taadan garan waxaa ku luqaynayey fanaanka yaasin axmed digfer iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenni waxaa wadajirinda kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
aan gudub jacayliyo ana samir guduusadoe aan gudub jacayliyo ana samir guduus